إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه wman tabicahum bixsaanin ilaa yowmi اddiin ama bacd dersigeenni shalay waxaa ugu dembeeyey almasxu cala alkhufayn waxaan idhi masxu cala alkhufayn saddex shay ayuu ku buraa in la siibo labadoodii waxaa la mid ahaan idhi inay iyagu iska siibtaan in la siibo iyo inay siibtaan waa isku mid iyo muddadu inay ka dhammaato iyo wax qubays waajibiyaa inay yimaadaan marka marka ay siibtaan ama la siibo waa isku mide ama muddadu dhammaato qofku labu mid yah wakhtigaas in weysadii ka jaban tahay oo uu xadad ku sugan yahay iyo in dahaaradu ay u dhowrneed oo weysadu u dhowrneed labadu mid yah haddii markaas weysadu ka jaban tahay muddadiina dhammaatay waa iska cadday waa bixinaa waa weyso qaadana dhammaan maca lugihiiu maydha hadduu u baahan yahay markaasuu khufaynkii gashana taas waa iska caddahay tan kale waxay tahay ayadoo weysadu u dhowran tahay uuna khufaynkii masaxa muddadii ka dhammaatay muxuu samaynaa muddadiia ka dhammaatay ama waa siibmeen ama waa la siibay wuxuu samaynaa labadii lugooduu mayraa biniyatin jadiidatin labadii lugood kaliya uu niyeysa inuu mayro markaasuu mayraa khalaas macnaha biniyatin jadiidatin aan ku darno weysada awal hal maraa la niyeysa jiri laakiin markii weysada la bilaabaya luga la mayro lama niyeysan ilaa lugahan in la mayraba looguma talagelin inama alacmaalu biniyaat markaas lagumaba talagelin luga in la mayro in la masaxa lagu talagalay waa la masaxay hadda muddadiiyaa dhammaatay ama waa siidmeen lugihii in la mayraa la rabaa niyadii hore kuma jirin laguu soo maahan waa in markaan la niyeystay labada lugood la mayro khalaas weysaduna waa dhammaystiranta intii kale lagu soo celi maa weysada inta kale sidaasay aheyd faasilun fi tayamumi faasilun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya fi tayamumi booraysiga ama gebgebaysiga ayuu fasal u yahay tayamumka xagga luqada waxaa la yidhahdaa alqasdu atayamumu luqatan alqasdu xagga luqada tayamum waxaa la yidhahdaa qasad shay qofku inuu u qasdo sidaasaa la yidhahdaa xagga luqada xagga sharcigana waxaa la idhahdaa iisaalu turaabin dahuurin lilweji walyadayni badalan can wuduu'in ow guslin ow gasli cudwin bisharaa'ida makhsuusatin sharciga xaggiisa waxaa la idhahdaa iisaalu turaabin caro in la gaarhsiiyo dahuurin oo wax dahirta lilweji walyadayni wejiga iyo labada gacmood in cara inta lasoo qaado wejiga iyo labada calaacalood la gaarsiiyo caradaasu ay bedel ka tahay saddex shay mid ka mida weysaqaad inay bedel ka tahay waa mid oo qofkii weysaqaad uu u baahnaa marka booraysigana marka wuxuu bedel ka yahay weysaqaad maba weyse qaadana waa iska booraysana maalan biyihii waaye inuu weyse qaatuuna rabay amase shayga labaaday ka bedel noqon karaa qusli qubays qubaysaa ku waajibay qofkii biyihiiba waa waaye ama waa isticmaali waaye waa arki doonnaa biyihii oo dhanmu waayey qubaysaana ku waajibay ama ha ahaado janaabo ama xayd ha ahaado ama nifaasaat waa isu mida biyihii waayey ama waa isticmaali waaye waa booraysana taas iska cibaadaysana ta booraysto uu cibaadaysana saddex ow hasli cudwin xibin xibnihii weysaqaadka ka mid ah xibin xibnihii weysaqaadka ka mid a alla mayr waaye oo dhaawacaa ku yaalla maalan dhaawacaa ku yaalla waa inuu booraysto qofkii booraysigaas wuxuu bedel ka yahay meeshaas dhaawaca la mayri waaye maalan gacantaa dhaawac uga yaalla xibnihii intii kale waa mayray qofku marka meeshii dhaawacu ku yiilay ma la mayri karo bedelu ka noqonaa marka booraysigu saddexdaasu bedel ka noqonaa mar weysaqaadkiiu bedel ka noqonaa marna qubaysu bedel ka noqonaa marna asli cudwin xibin mayrideed xibintii waa la mayri waaye intii kalu inta ka weyse qaatuu booraysana markii xibinta la mayraaye marka sharcanna sidaasaa la yidhaha saddexdaasuuna bedel ka noqdaa faslun fi tayamumi booraysigii ama gebgebaysigii uu fasal u yahay oo uu ka hadlaa waa arki doonaa markaa marka la booraysanayo sababka keenaya in la booraysto waa alcajsu can isticmaali ilmaa horta biyihii isticmaalkoodiya laga caajisa sababka keena in la booraysto waa alcajsu can isticmaali ilmaa biyihii isticmaalkoodii aa laga caajisaa oo qofkii kari weynaa cajsigaasu labu u qaybsamaa marka fiiri xisi iyo sharci xisi waxaa loo jeeda biyihiiba waa waayey qofku biyihii oo dhan uba waayey ama biyo waa haystaahe oonuu ka cabsana biyihii oo dhan u waayey ama biyo waa haysta laakiin oonuu ka cabsana hadduu biyahan yarkaa ku weesaysto oon amaad u dhibaatooto isleeyahy booraysiga noocaas loo booraysto oo biyo weyn loo booraysto waxay u kala qaadaan shaaficiyadu mid salaada lagu tukaday la soo celina iyo midaan la soo celin labadaas u qaybiyaan waxay yidhaahdaan meeshaas uu ku booraystay la fiirima laakiin meeshuu ku tukadaa la fiirina meeshuu raba ha ku boorayst waa booraystay waa tukaday meeshuu ku tukaday aa la fiirina meesha uu ku tukaday waqtiga uu ku tukaday waxaa la leeyahay meeshaas biyo in laga helaa maqaaliba mase waa naadir intaasay leeyihin meeshuu ku booraystay maa waa meeshuu ku tukaday hadday isku meel yihiinna hadda hal meelay wada noqeen waxaa la leeyahay biyo meeshaas in laga helaa maqaaliba oo ma biyaha u badan mase waa naadir waqtigaas waqti kale lama rabo haddii waxay yidhahdeen biyuhu ay haalib ka yihiin meeshaas salaadaas waa soo celina biyola-aanta loo booraysto hadday meeshaas biyo in laga helaa naadirtoo hadde maalan safar u ahaa meel cidlaahon wax jooga la aragon biyo lahayn wey meeshu naadira biyuhu ku yihiin meesha ma soo celinayo biyola-aan haddii loo booraysto salaada soo celin iyo soo celin la-aan saasay u qaybiyaan waxaa soo haray in loo booraysto cajsi oo sharci ah cajsi sharciga waxaa la dhaha biyuhi waa la heli karaa laakiin biyahan inuu isticmaalo qofku waa ku dhibtoona waa ku dhibtoona marka sharcigaa u baniyey inuu booraysto biyihii oo halkan yaalla maalan waa jirayi biyihii korkiisa ma taabsii karo amase si kaloo sharcigaa sharcigu ugu ogolaada marka qofkaas u booraysta biyihii inuu isticmaali waayey iyadoo la heli karo hadduu si sifo sharciga u tukado malba soo celiyo iyadaa lamana kala qaado labadaasay ka dhigaan labadaas ayay ka dhigaan laakiin way dhici kartaa isticmaalka uu isticmaalay booraysiga haddii khalad ku yimaado salaadda in la soo celiyo waana arki doona insha allah meesheeday noogu imaan doontaa laakiin si guud labadaas ay u qaybiyaan sababta loo booraysto hadday tahay biyola-aan biyihiia la isticmaali waayo xisan meeshaa la fiirina meesha ma biyo u qaaliba mase waa uma qaaliba hadday u qaalib yihiin waa la soo celina hadday naadir ku yihiin lama soo celinayo laakiin haddii loo booraystay biyihii qofku isticmaali waayo isagoo heli kara oo sharciga u ogolaaday qofka nuucaanoo kale inuu booraysto oo macnaheeda waxay tahay ama waa jirayoo ji biyihii jir u isticmaali waayo ama wax la mida qofkaas waa booraystay salaadaas ma la soo celinayo sidaasay u kala qaadaan wa sharaa'idu tayamumi booraysiga shardiyaalkiisu khamsatu ashyaa shayaalo shana weeye shardiyaalow hadda ka cabiray waana shuruud iyo asbaab la ysku daray qaar waa shuruud oo waktigu inuu galoo kalaa ka mid a qaarna waa asbaab qaarna waa asbaab marka sida biyihii isticmaalkoodu inuu cudurtoomo labadoodii inta isku daru shuruud ka dhigo min baabi taqliibaa la yidhahda waa qallibay shuruuddiiyaa haalib laga dhigay waktiga gelidiisu waa shardi biyihii in la waayena amase la isticmaali waayena waa sabab labadood inta isku daru shuruud ka wada dhig min baabi taqliibaa la yidhahdo shardigii hallaba sharda cala sababi wey wa sharaa'idu tayamumi gebgebaysiga ama booraysiga shardiyaalkiisu khamsatu ashyaaa shayaalo shana weeye shan shay weeye nusqooyinka gobola waxaa ku soo arooray khamsu khisaalin shan arrimood khamsu khisaalin waana isla macno xagga macnaha wujuudu lcudri cudurdaar in la helo axaduhaa shantii mid ka mida wujuudu lcudri cudurdaar in la helo cudurdaar cudurdaarka waxaa loola jeedaa alcajzu can isticmaali ilmaa'i waa biyaha isticmaalkoodii in laga caajiso suurtogeli waayo saasaa loola jeeda cudurdaarka alcajzu can isticmaali ilmaa waa inuu qofku ka caajiso biyihii isticmaalkooda oy u suurtogeli waayaan maxay ugu suurtogeli waayeen xisan ow shar laba mid ugu suurtogeli waayeen xisan waaba waaye sharcan naftiisiya u dhimayda ama xidhina ka jiisooba hadduu isticmaalo biyahan sharcigu marka uma ogola naftaada dil dhihi maa sharcigu marka cudurdaarka saasaa loola jeedaa axad waa shantii mid ka mida wujuudulcudri waa cudurdaar la helidiis cudurdaar la helidiis bisafarin bisababi safarin safar sababkiis loo helay cudurdaarka waa inaad ogaataa safarka laftiisu ma ahan sabab bannayn kara booraysi safarku daatadiisa ma ahan laakiin waa madinatu sabab sababka booraysiga banneeya meesha u badanoo laga helo weeye ee xukunku meeshuu ku wareegayaa waa maxay waa faqdulmaa falmadaaru calaa faqdi ilmaa xukunku meeshuu ku wareegayaa waa faqdulmaa waa biyo in la waayo fi safari aw fi lxadari isku mid biyihii in la waayo fi safari aw fi lxadari laakiin safarka waxaa u qaaliba biyo in la waayo safarka qofka markuu musaafir yahay biyoweynta khaalib ah sidaasuu u sheegay safarka laakiin safarku daatadiisa ma ahan cudurdaar ee haddaad safartay biyona haysato kuma bannaana booraysigu marka safarku asaga daatadiisu ma ahan sabab laakiin maxaa sabab ah faqdulmaa maxaa marka safarka loo sheegay waa madinatu sabab sababkaa loo filaan u yahay sida badan biyoweynta safarka loo malayna meesha u badanoo biyaha lagu waayaa safarka saasaa safar loo sheegay ee safar asagu cillo maha oo kuu bannahe hadda fiiri safaraa tahay webiga agtiisaa gaariga istaagay iska booraysee may kuma bannaano kuma bannaano hadaad biyi helaydo marka falmadaaru calaa faqdi ilmaa xukunku meeshuu ku wareegaya waa biyoweynta fi safari aw fi lxadari ama se musaafir noqo ama muqiim noqo waa isku mid ee safarka waxaa loo sheegay sida badan asagaa biyoweynta u dhow qof musaafir inuu biyo waayo a badan oo ka badan qof muqiima inuu biyo waayo saasaa loo sheegay ee isagu cudur ma ahan booraysiga bannaynaya axaduhaa shuruudii midkeed wujuudulcudri cudurdaar la helintiis weeye cudurdaarkii waa alcajsu can isticmaali ilmaa weeye bisafarin bisababi safarin safar sababkiisna lagu waayo ow maradin bisababi maradin jiro sababkeed markaa safarku waa alcajsu can isticmaali ilmaa xisan aa ka imaanayda oo biyoweyntii aa ka imaanayda ee asagu laftigiisu maaha maradkuna waa alcajsu can isticmaali ilmaa sharcan biyihii waa la hayaa laakiin isticmaalkoodu waa laga caajisayo qofkii hadduu caajiso oo biyihii isticmaali waayo sharciga waa u banayna ayagoo biyo halkan yaalla marka maradka xaa loola jeedaa maradka waxaa loola jeedaa xusuuluhu ow ziyaadatuhu ow buطu lbur'i ow xusuulu shaynin faaxishin fii cudwin daahirin afartaasaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa maradka ey xusuulihi waa marad jiraaba imaanay hadda ma caafimaad qaba qofku laakiin hadduu biyaha isticmaalo jiraa ku imaanay jiraa ku imaan maalan waa meel qabow badan qofka waxa weeyaan inuuba ku dhintaaba dhici kartaba ama uu naafooba xibin dhan ay barlays noqoto waxaa dhici karta qofkan marka xanuun aan haddahayna ku imaana marka maradka waxaa loola jeedaa xusuulihi xanuun hadda ma haya waa ku imaana markuu biyaha ismariyo o oo ziyaadatihi xanuuna haya maalan waa dhaawac biyo haddii lagu shubo dhaawacan waa siyaada ama xanuun kale haya siyaada ow ziyaadati ow butilbur-i amase raysashadaa dib u dhace hadduu biyo ku shubo dhaawacaan raysigii uu dhaawacu rayso lahaayaa dib u dhace meeshuu mar dhow ka rayso lahaa waa daaha raysashadu ila dhaawac biyo lagu shubaayo wey mar walba ow butil bur-i waxa weya afar waxaa ku ah ow xusuuli shaynin faaxishin fii cudwin daahirin amase meeshaan haddii biyo lagu shubo waxaa imaanaya shayn waa foolxumo oo aad u daran xigin daahiruuna ka muuqana xigin daahir waxaa la yadhaha qofku markuu shaqaynayo jirkiisa inta muuqato sida wejiga iyo gacmaha iyo marka uu qofku caadi shaqayna inta muuqataa la yidhaha xigin daahira marka haddii maalan meeshaan wejigaaha nabar yar uga yaal biyo hadduu ku shubo xanuunku siyaadi maa raysiguna daahi maa laakiin foolxumo weyn hadhow markay raysatoy noqone foolxumo weyn aa ka muuqana hadhow khalaas waa loo geliy inuu boorayso laakiin bawdada bawdadaa nabarka uga yaal bawdada uga yaalla qubays u bah xanuunku siyaadi maa raysiguna dib u dhici ma raysiguna dib u dhici ma laakiin foolxumay noqe bawdadu markay raysato ha kuu foolxumatale bawdadaada yaa ujeeda ha laga yeeli maa booraysaa ha bawdadiisa yaa ujeeda isaga maa banuuniley banuunileya bawdadood muuqataa khalaas wax daran xishoohaynu mo dabagaal qaataa bawdadiis muuqane ee qofkan kale ma muuqanayo ha xibin muuqata haddaysan ahayn booraysiga looma ogolo marka waa afartaas maradku afartaas wey maradku waxa weeyaan xusuulihi maradki inuu soo xasilayo hadda ma qaban laakiin hadduu biyo isticmaalaa jiradu imaanay ow ziyaadatihi maradkaa ku siyaada ow bud'il bur'i raysashadaa dib u dhace ow xusuuli shaynin faaxishin fii cudwin daahirin waxaa ku imaanaya shayn shaynku waa foolxumo oo aad u liita oo xibin muuqata ku yaalla sida wejiga iyo gacmaha oo kale maahan xibin qarsoon xibin qarsoon laga yeelma u boorayso maradkana saasaa loola jeeda wduuul wati wa dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeed inuu galaana waa shardi qofka markuu booraysana waa in waqtigii salaadu galaa ka hor siima booraysan karo sababtoo ah dahaaradan waa dahaara daruuriya daruuro weeye daruurana waqtiga ka hor ma jirto ilaa waqtiga ka hor waajiba kuguma ahane waqtigu marka la gaaro oodan biyihiina isticmaali karin markaasaa daruuro imaanay dahaaraduna waa dahaaro daruuriyaa marka waqtigiiyoon gelin ma sii booraysan karo wa dalabulmaa'i biyo raadintood biyo waa inuu raadiyaa falam tajiduu maaan a qur-aanku leey falam tajiduu maaan haddaadnaan biyo helin qofkaasuna shayga waa waaye waxa la dhaha markuu raadiyo ee hadduu sanba raadin lama dhihi karo biyuu waayo marka waxaa shardiya biyihii inuu raadiyo ama qof asagu uu amray uu raadiyo asaga naftiisa waa inuu raadiyo ama qof uu asagu u diray uu yidhi ii raadi waa inuu raadiyo labada qof waa inuu raadiyo wa tacaduru isticmaalihi isticmaalkiisaoo suurtogeli waayey biyihii in la isticmaalo aa suurtogeli waayey isticmaalkiia suurtogeli waayey biyihii uba ka cabsaday maalan waa meel qabow badan wuu isleeya amaad u dhimataa ama xibin dhamu ku naafowdaao jiis noqotaa waxaa soo gelaya biyihii waa jira meeshaana yaalliin laakiin hadduu aado cadow uu ka cabsana biyaha naftiisu u cabsaa cadowuu naftiisu ama bahalu ka cabsaa ama hadduu aado hanti iyo maal uu waardiyeynayo u cabsaa oo tuugo iyo cadow uga cabsaa hanti uu cid uga tagto uusan haysan hadduu ka tago hantidaana loo dabamarayna oo cadow uga cabsaa marka hadduu naftiisa cadow ama bahal uga cabsado ama maalkiisii uu u cabsado way iska boraysa biyihii inta yaalinada kaniga waxu soo qabtuu lay waxu soo qabtuu waaye biyihii soo maaha waa u bannaanya waa u suurtogeli waaye taasaa soo gelayda wa icwaazuhu biyihii laweyntiisa bacda dalabi raadin ka gadaal la waayo icwaas macnaheedu waxa weeyaan cadamuhu weeye sida ruyaani baxrulmadhabka uu ugu fasiray misbaaxulmuniirka fayuumina wuxuu yidhi acwazani lmaluubu milu acjazanii wasnan wa macnan daad maqashuu yidhi acwazanii almaluubu shaygii aan raadinaayey aajisgeliyey acwazanii almaluubu wuxuu yidhi milu acjazanii almaluubu wasnan wa macnan waxay isku mid yihiin acjazanii marka waa weyn macnaheedu laakiin baajurigu saas uma fasiro baajurigu wuxuu u fasiraa wa icwaasuhu in loo baahdo biyihii waa soo heshay laakiin waa loo baahday naftaadaad ugu baahata ama xayawaan muxtarama aa u baahan qof muslim ha u dhibaatoon daabad oo xoolaha u dhibaatoon saasoo isaga u fasiraa laakiin xaqiiqadu macnahaas hore wey laakiin macnahan macnahaan waa iska sax laakiin lafdiga macnihiisa xaqiiqada waa lafdiga macnahaas oo ah icwaazuhu ey cadamuhu macnahaas hadda loola jeedo waa in shayga la waayo ama u baahan inta raadido shaygeed u baahanta inta raadido aad weydo weeye icwaasku ee macnahan baa jurigu sheegayna macnahaan waa u sawaabo marka la yidhaahdo biyihii waa la hayaa laakiin waxaa u baahan ama naftaadaad ugu baahanta oo waxaa is leedahay biyahan haddaad hadda ku weysaysato amaad ku qubaysato waa oomi amase xayawaan muxtaramah u baahan xayawaan xurma leh ama qof muslima ama neef xoolaa a u baahan ku weysaysamayda kuna qubaysamayda waa siine xayawaanka u baahan hadday naftaadu tahay naftaadaad siine haddii xataa aad socoto tahay oo is leedahay waqti dambe aad u baahan doontaa biyana kaama horeeyaan adoo biyaha sitaad booraysanay marka icwaaska qaabkaasu isaga u fasira waturaabu iyo caro weeye waa midka shanaad waalkhaamis adturaabu waa caro caradaasoo adaahiru addahuuru wax dahira daahirka hadda waxaa loola jeeda adahuur daahirun linafsihi mudahirun liqayriha loola jeedaa daahirun fii nafsihi mudahirun liqayriha loola jeedaa waturaabu caro caradaasoo addaahiru daahir ah caro daahiraa la rabaa wax aan caraahin laguma booraysto nuurad laguma booraysto mutulaal laguma booraysto shamiito laguma booraysto geed laguma booraysto caraa lagu booraystaa xadiiska muslimka waxaa ku sugan wa jucilad liya turbatuhaa carlada caradeeda alla iga dhigay dahuuran wa jucilad liya turbatuhaa marka caraa la rabaa wax kale laguma booraysto caraa la rabaa caradaas waa inay daahirta asaciidu dayib waduuء muslim uu nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm asaciidu dayib carada daahirkaa waduuء اlmuslim waa qofka muslimka weesadiisa wain lam yajid ilmaaa cashra siniin toban sano hadduusan biyo arag isaga weyse qaad u ah qofka muslimkaa faidaa wajada اlmaa falyataqi اllaha walyumisa basharata markuu biyo helo ilahya ka boqo korkiisa ha taabsiiyo laakiin hadduu biyo waayo toban sanaba allah ka dhige waa ku wadaana booraysiga marka waxaa la rabaa waa inuu carana yahay ee wax kale maya dhagxaan iyo geedo iyo maya daahirna waa inuu yahay ee waxaan daahir ahayn wax ma daahiraan caro daahiraa la rabaa carada asalkeeduna waa daahir dhulkan asalkiisu waa daahir meel adugu aad arkayday markay nijaasowday maahane dhulka dhan asalkiisu waa daahir laakiin meeshaad adugu indhaha ku haydo dabeer ku kaashiyahay maad ku booraysanay taas waa nijaas wa ama qofaa ku kaadiyey taas waa eber wa laakiin dhulka inta asal waa wada daahir as dhulkao dhan meelaad adigu arkayday markay najaasowday ama najaas haddaba ka muuqato bis aad iska ilaalina dhulka inta kale waa daahir wa turaabu caro caro addaahiru addahuuru aa loola jeeda daahirka weliba aan qoynayn ilaa arla qoyan boor ma leh dhul qoyan gacmuhu kaaga dhega waxaa la rabaa mid aan qoynayn aa la rabaa mid aan qoynayn aa la rabaa waturaabu caradaasoo addaahiru addahuuru wax dahira turaabkaasoo lahu qubaarun boor u sugnaaday waxaa la rabaa labada sacab markaad saarto in wax kaa soo raacaan wejiga la mariyo iyo calaacala haddaan waxba kaa soo raacayn oo ay tahay caro bacaad biyo mareen ah maalan oo iska bacaad caro xaani aho biyo mareen aho markaad gacmaha saarto wax yari waxayn ka soo raaci maayo kaas ma lagu booraysan karo illa waxaa la rabaa inta wax kaa soo raacaan la mariyo wejigii aad ku masexdan waxba kaasoo raacayn turaabkaasoo lahu qubaarun boor u sugnaaday fain khaaladahu turaabkii hadduu ku darsamo jisu nuurad nuuradaa ku darsan derbigaanaad gacmaha la aadi rabtaa derbigaana nuuradaa la marsha haddii turaab awal ku jiray nuuradaada lagu dara ow ramlun ama bacaad lam yujzi ma gudaayo lam yujzi oo bidami lyaa wa sukuuni iljiim ma gudaayo booraysigaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaha lam yajus ma bannaana laakiin tan horaa fiican lam yujzi ma gudaayo haddii caradii turaabtii waxaa ku darsamay nuurad oo derbigan haddii turaab awal ku jirtay nuurada haddana ku darsantay ma gudaayo markuu gudaayo derbigu hadduu caro kali yahay waa lagu booraysan karaa sida dhismayaalkii hore saas ahaaji caro kaliya hadduu yahay waa lagu booraysan kara illa cara un la rabay oo boor leh laakiin nuurad maya haddayba nuuradu gasho waaba khalaas ba maba gudaayo ow ramlun ama bacaad oo aan wax boora lahayn lam yujsi laakiin qowlkaas damboo ah bacaad hadduu ku darsamo ma gudaayo qowlkaas sawaabku wuxuu yahay haddii uu leeyahay boorba oo carradu ay boor leedahay bacaadmaha ku darsameen waa gudee weeye sida sawaabkaa waana sida imaam nawowi raximahullah uu rawdada iyo fataawaha labadaba ku saxiixiyey sharaxna wayna kugu yaallaa waana sida sawaabkaa sida sawaabkan waa sidaas rawdada iyo fataawaha laakiin sharxulmuhadabka iyo tasxiixa labadaas wuxuu maray matniga sida noogu taallo oo ah carrada haddii bacaad ku darsamo ma gudaydo saasuu maray laakiin rawdada iyo fataawaha uu yidhi waa bannaan tahay waa bannaan yahay maxaa bannaan maaha waxaa bannaano carro iyo iyo nurad isku darsan maaha ee waxay tahay waa turaabka alladii khaaladahu ramlun bacaadka uu dhahay wey ee ma ahan midka nuuradda lagu daray maaha wa faraa'iduhu faraa'idu tayamumi booraysiga faradyaalkiisu arbacatu ashyaa shayaala fara wey arkaantii tayamumka wey tayamumka arkaantiisii wey wa faraa'iduhu faraa'idu tayamumi tayamumka faradyaalkiisa waa arkaantiisii arbacatu ashyaa shayaala afar wey afar shay wey arkaanta oo tayamumka afar shay wey anniyatu niyo wey waa niyo in qofku uu niyeysto laakiin xaa la niyeysana marka hore waxaa isweydiin leh sidiisa tayamumku ma raaficu lxadatha mase waa mubiix xadadka miyuu suuliyaa mase wuxuu banneeyaa wixii weysada iyo biyaha lagu bannaysan jiray marka la waayo ama suurtogeli waayaan jumhuurtu waxay qabaan tayamumku waa mubiix ee maahan raaficu lxadath xadath ma kor yeelo ee isagu waa mubiix wuxuu kuu bannaynaa wixii dahaarada loo shardi jiray inuu saas yahayna waxay jumhuurta u daliishadeen nabigu markuu yidhi salى اllahu عalيه waslm ina saciida dayb waduءu muslim wain lam yajid ilmaaa cashra siniin carada daahirkaa waa weyseqaadka qofka muslimkaa toban sanaba yuu biyo heline faidaa wajada almaa falyumisa basharata markuu biyo helo korkiisa ha taabsiiyo oo ilaahay ha ka boqo falyataqi اllaaha walyumisa basharata fiiri qofkii xadaثaa ku yimid akbara maalan qubaysaa ku waajibay waa waaye biyo ama waa isticmaali waaye waa boraysta waa ku cibaadaysan jiray muddo kadib uu biyo helay waa waajib inuu qubaysto janaabadii waagiiu ka qubaysana fiiriya haddii marka uu noqo lahaa booraysigu raaficu lxadaث ee hadda ma qubays loo baahnala ya qubaysta miya loo baaha laha ma loo baahdeen muxuu ku tusaya marka haddeer waxa la qubaysa waajib ku ah janaabadiiyana laga qubaysana waxay ku tusaydaa booraysigii horu booraystay mubiixu ahaa oo wuxuu u banneeyey inuu ficilkan sameeyo oo daharada loo shardiyo oo salaaddii tukado laakiin raafic ma ahayn saas darteeda culummada gobol mareen waa culummo badana mare xanafiyada ka mid a oo mareen waa raafic riwaayaad imaam axmeda ka mid a shekhulislaam ibnu taymiyabaad doortay ibnulqayimabaad doortay cuthaymiinabaad doortay xumadaas waxay leeyihin waa raaficu lxadath saasay mareen waxay leeyihiin waa raafic muaqad si ku meel gaaruu xadadka u suulin ay leeyihin marka fiiri ma wada suulin si ku meel gaar ay leeyihin intii biyihii laga helaayo ama isticmaalkoodu suurto galaayo intaasuu kaasii suuliyay leeyihin marka inuusan suulin saasay jumhuurtu mareen salafka marka haddaan qabanno marka qowlka kitaabkuna ku socdoo ah raafic ma ahan ee waa mubiix wuxuu kuu bannaynaa wixii dahaaro loo shardi jiray uu tayamumku kuu bannaynaa qowlkaasaan marayna qowlkii jumhuurta ah haddii aan qowlkaas marno marka muxuu niyeysanaa qofki wuxuu niyeysanaa maalan salaaduu rabo inuu tukado istibaaxata salaa inuu salaadii ku bannayso boraysigan khalaas markuu soo qaadaa carrada iyo wejiga markuu saaraa intaba waa inuu niyeysta soo qaadaa carrada maaa carrada in la soo qaadaa la raba soo qaadidan waa rugni inay rugnita waxaa kutusi haddaad hadda meel a dabayl socoto wejiga u dhigato niyeysato oy wejiga kaaga shubto kuwan sixi mayda soo qaadidaa lagaa raba waa inaad niyeysato marka wejiga markaad saaraydana niyadii weli waa inay daa'im tahay khalaas kadib hadday rabtaa iska tagto niyadaas qalbigana muxuu gelinaa maalan hadduu salaad farada rabay istibaaxata fardi salaad salaad farada inuu ku banaysto aa qalbiga uga jirta inuu ku banaysto salaad farad saasaa qalbiga uga jirta hadday sunno tahay istibaaxa nafli salaad salaad sunno ah inuu ku banaysta qalbiga uga jirta istibaaxatu nafli salaad hadday tahay salaad janaasa waxaa qalbiga uga jirtaa maahan afka inuuga hadlayo qalbiga waxaa uga jirtaa istibaaxata salaat ljanaasa hadday dawaaf tahay waxaa uga jirta qalbiga istibaaxat dawaaf calaa kulli xaal shayga uu u booraysanayo shaygaasu niyeysana kaasuu qalbiga gelina waxaana yidhaahdeen waa saddex saddex martabo saddex martabuu leeyahy salaad farad ah dawaaf farad ah khudbada jimcaad salaada nadarka iyo dawaafka nadarka waa shan shantaas hal martabo wey martabada labaadna waa salaada sunada iyo salaada janaasada ana xaashiyadu idinkugu dhigaa kole dabcaddan aan hay sow laba maaha midda saddexaadna martabada saddexaad waxay tahay inuu niyeysto masul musxaf wa xamluhu wa sujuudu tilaawa washukri wاlmukhu fi اlmasjidi wاtaradudu fiihi wاlictikaafu waqira'aةu shayin min alqur'aani binisbati liman bihi xadaثu akbar fi اlarbacati اlakhiira watamkiin اlxaliil binisbati lilxaydi wالnifaas sagaal shay weeye kuwa dambe inuu u booraysanayo inuu kitaab qur'aan taabto ama uu qaado ama sujuudu tilaawa ama sujuudu shukri sujuud tilaawa shukri waxa u booraysana waa qof janaabo qabo ee qofka kale weysadu ka jabto oo iska sujuudi laakiin sidaas ma qabaan shaaficiyadu sida uu ku socdo marka aan ku wadno sagaal shay weeye masxulmusxaf inuu musxafka taabto inuu qaado sujuudu tilaawa sujuudu shukri masaajidka inuu ku nagaado masaajidka inuu ku noqnoqdo ictikaafka wax qur-aanka ka mida inuu akriyo gabadhii caadada qabtay oo qubays u suurtogeli waayey markii caadadii ka dhammaatay ninkeeda inay u xalaal noqoto inay doonaydo sagaalkaasuna waa sagaal markaas waa hal martaba sagaalkaas dhambe marka saddex martabaan ka dhigna kii koowaad shan shay ahay salaad farad ah dawaaf farad ah khudbatuljumca salaad nadar ah dawaaf nadar shantaasay ahayd martabada labaadna waxay ahaayeen salaad sunna iyo salaad janaasa martabada saddexaadna waa sagaal shay oo waa musxafkoo la taabto iyo in la qaado iyo sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri masjid in lagu nagaado in lagu noqnoqdo ictikaaf shay qur-aanka ka mida in la akriyo iyo gabadhii caadada qabtay inay booraysato si ninkeeda xalaal ugu noqoto sagaal shay saddex martabo wey martabada ugu horayda hadduu niyeysto marka oo ah salaad farad ah ama dawaaf farad ah khudbad jimcaad ama salaad nadar iyo farad iyo dawaaf nadarah martabadaas hadduu niyeysto kulli waa banaysan karaa martabadaas iyo labadii martabo ka dambeeyey kulli waa u banaany maxaa waa darajada ugu sarreey hadduu martabada labaad niyeysto oo ah salaad sunna iyo salaad janaasa martabadaasuna waa u bannaan tahay sagaalkii ka dambeedo martabada saddexaadna waa u bannaanaana laakiin salaad farada kuma tukan karaya shantii hore uma bannaan salaad farad dawaafkii faradka khudbadii jumcaad salaadii nadarka dawaafkii nadarka shantaasaan u banaanayn hadduu salaad sunaa niyeysta ama uu niyeystay salaatljanaas hadduu martabada ugu hooseyda niyeystayna oo sagaalkan mid kamida u niyeystay sagaalkaanu niyeysta sagaalkoodaana u banaanaana labada martabo hore u banaanaana xataa salaad sunaa kuma tukan karo uus ilaa sujuudu tilaawo sujuudiida markaasu booraysto maya kuma tukan karo mid sunaaxa saddexaas martabo saddexaas martabo waa niyada la niyeysana mar walbana istibaaxa la niyeysana inuu shaygan qofku ku banaysto shayga uu samaynaayo inuu ku banaysto ama salaad ha ahaato ama qeyrkeeda ahaato saddexaas martabo wey marka wa faraa'iduhu tayamumka arkaantiisu arbacatu ashyaa afar shay weye anniyatu niyo weye waa sheegnay waxaa la niyeysanaa wa masxulweji wejigoo la masaxo weye wejiga dhammaan waa in la masaxo laakiin sida mayridii lamid ma ahan oo tintu meeshay ka soo bilaabata gaarsii la dhihima latinta ciida ku dhegay boor iyo wasaq la dhihima garka dhex gelgelina la dhihima saasuu korka iskaga marina khalaas inuu xoogaa wejiga ku camiimo oo wejiga oo dhan iska masaxo biswa waa masxul weji wejigiioo la masaxo weeye ruknigii labaad ruknigii saddexaad waa masxul yadayni labada gacmoodoo la masaxo macalmirfiqayni labada xuslayadoo la jiraan gacmaha in la masaxo oo halkaas inta laga bilaabo saas la yidhaahdo oo intaas xusulladaa la masaxo sidaasun laakiin mas'aladaas madhabku ha qabo laakiin raajax maaha kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubta sharxa kitaabkan waa mujjaca kuwa ugu faa'iidada badan waa kifaayat اlakhyaar fii xalli gaayat اlikhtisaar sharxu matni abi shujaac markuu sharxayey taqyudiin alxisni wuxuu yidhi wa fii qowlin qadiimi qowl qadiimkaah oo shaafici qowl qadiimkaah oo shaafici yamsaxu lkafayni faqad labadaas calaacadood kaliyuhu masaxa korkooda waa qowl qadiim oo shaafici labadaas calaacadood bisu masaxa wejigu masaxa labadaas calaacadoodna korkoodu masaxa qowl qadiim oo shaafici wey waxaana loo xujaystay u yihi xadiiska bukhaari iyo muslim xadiiska bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayaan min xadiisi camaar ibnu yaasir inamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada camaar ibnu yaasir isagoo safara oo shaqo nabiga isagoo u diray ay janaaba qabatay in la boonaysto waa ogaa haddii janaaba qabato biyo la waayo laakiin kayfiyada ma hoqoon ta meel cidlaa tego dharka xagga dhigtay uu is yidhi qubayska sow jirkao dhan lama gaarsiiyo u galgashay sida ratigi jirka wuxuus yidhi boorko jirkao dhan gaarsii tiyuu nabiga u sheegay markuu u yimid nabigu wuxuu yidhi inamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada fiiriyuu yidhi sidaanaa kugu filneed uma daraba biyadayhi alarda darbatan waaxida nabigu dhulku labadiisa calaacolad ku dhuftay hal mar laba mar maya waa bukhaari muslim uma masaxa ashimaala cala alyamiini wa daahira kafayhi waja wejigana waa masaxay gacanta bidixdana midigta korkeedu ku masaxay bidixda midigta korkeeda midigtana bidixda korkeeda intaasaa kugu filnaadu mar dambena sooma qaadin xadiiskaa laba shay uu cadday marka waxa la masaxa waa wejiga iyo labadaas calacalood korkooda iyo hal mar inay ku filantahay soo qaadid oon laba loo baahnayn xadiiska labada sheegayna waa daciif ma sugna wuxuu yidhi taqyidun اlxisni wa huwa xadiiثu صaxiixu rawaahu shaykhaan waa xadiiث صaxiixa bukhaari iyo muslima wariyeen waqad callaqa shaaficiy u fiirsada waxaa jira masaa'il shaafici dhihi jiray mas'aladaas xadiiskaasu hadduu صaxiix noqdo ayadan qaba hadduusan صaxiix ahayna sidaasan ka qaba wuxuu yidhi shaafici masaa'ilkii uu ku xiray sixada xadiiska kanu ka mid ahe waqad callaqa shaaficiyu fi lqadiimi qowlkii qadiimkaa shaafici wuxuu ku xiray ااqtiصاaر calى اkafayn labadaas calacalood in lagu gaabsado calىa صxaةi xadiiثi camaar xadiiثka camaar inu hadduu ansaco macnaha sanad صaxiixa asaga kuma soo gaarin wuxuu ihi xadiiskaasaa la sheegay haddii xadiiskaas xadiiث صaxiixa noqdo labadaas calacaloodaa la masaxa meel kale yaan la masaxi shaafici saasu qowlkii qadiimkaay wuxuu yidhi shiiku waqad صaxa xadiiskii waa ansaxay uu yihi taqyudiin xadiiskii shaaficina yidhi hadduu ansaxo asagan qabaa waa ansaxay bukhaari muslim ku yaalla soo ma jeedid fa huwa madhabu shaaficiyin lihaada saas darteeda labadaas calaacalood korkooda in la masaxaa waa madhabka imaam shaafici waliqowlihi idaa saxa alxadiiu fatabicuuhu waclamuu annahu madhabi waxaa kaloo yaalla tan waa si qaasuu masaladan uga dardaarmay labada calaacalood korkooda si guudna waa uga dardaarmay diinka o dhan oo wuxuu yidhi xadiis hadduu saxiix noqdo raaca waxaadna ogaataan isagaa madhab io ah waa si guud fiiri qaacidadu wa haada madhabu imaam axmed wa maalik imaam axmed iyo maaligna siday qabaan wakhtaarahu nawowiyu imaam nawowi saasuu doortay labadaas calacalood korkooda la masaxa saasuu doortay wa qaala fii sharxi muhadab sharxulmuhadabka wuxuu ku yidhi inahu aqwى fi daliili wa aqrabu ilaa daahiri sunati صaxiixa in labada calacalood korkooda la masaxo sidaasaa xagga daliilka ku xoog badan sunnada nabigoo saxiixana saasaa u dhow wallahu aclam uu yidhi markaasuu ibnu rifca wuxuu yidhi hadalka imaamka markuu soo raray yatacayanu tarjiixu lqadiim waxaa caynoobaydo fardulcayn ah in madhabka qowlka qadiimka u shaafici la rajaxo oo laydhaha saasaa raajixa laakiin mutaakiriintu waxay leeyihiin saasaa raajixa xagga daliilka ama madhabka tara raajixa saasay leeyihin marka shaki ma leh inaad raacdo meesha sunnada raajixa soo ma maxaa yeele fiiri sunnadii haddii la fiiriyo waa diin waa dariiqii nabiga sala allahu calay waslm haddii madhabkii shaafici la fiiriyana waaba qowlkii shaafici ka dardaarmayba masaladaa si qaas ah si guudna dardaarankiisii weeye marka waa in la yidhah waana sunnadii nabiga waa madhabka shaafici waa in saas la yidhah labada calacalood korkooda in la masaxo waana sunnadii nabiga waana madhabkii shaafici waay madhabkii shaafici ee wax daciifa oo uu ka tegey ha u nisbayn adugu hadaba dhigin ha ka tegay isagiiba isagoo nooluba banaanka iska dhig baka marka labada xusul la gaarsiin maayo intaa la masaxa waa ogaanita wa tartiibu rugniga afraad wuxuu yahay in la kala tartiibiyo maxaa loola jeedaa waa in la hormariyo wejiga masixidiisa gacmaha masixidooda la dabamariyo sidaas weeye sidaas weeye waxaa isku mid ah qofka u gebgebaysanaya ama u booraysanaya qubays ku waajibay iyo qofka u gebgebaysanaya weesaqaa dartiis macnaha xadaul akbar iyo xadaul asqar waa isku mid labadaba wejigaa la hormarinaa calacalaha la dabamarina tartiibku waa saa wa sunanuhu sunanu tayamumi alaaatu ashyaa tayamumka sunooyinkiisuna waa saddex shay atasmiyatu ilaah magacaabid bismi llahi weynu qofku yidhaah wa taqdiimu lyumna midigtoo laga hormariya cala alyusra bidixda walmuwaalaatu in la xidhiiriyo sunooyinka tayamumka waa saddex wa sunanuhu sunanu tayamumi booraysiga sunooyinkiisu alaaatu ashyaa waa saddex shay atasmiyatu ilaah magacaabid bismi illaahi in la yidhaah wa taqdiimu lyumna cala alyusra gacanta midig iyo gacanta bidix marka aad masaxaydo midaad hormarido horta waa ansaxe laakiin sunno maxaa ah midigta korkeeda masax kadibna bidixda masax saddex walmuwaalaatu inaad xidhiirido wejiga masax gacmahana masax ha kala goyn marka sunooyin kale waa jiraan sunooyinka kaleeta waxaa ka mid ah yidhaahdeen qofka faraatigu ugu jiro faraatiga ragga iyo dumarka waa u banayn laakiin nuuca la qaadanayaa kala duwan dumarku faratigay rabaan iska qaadanaya laakiin ragga midka qalinka ah u bannaan kaliya oo dahab ma xiro karaan birna ma xiro karaan marka ninka faraatiga ugu jira marka koobaad ou soo qaadayo inuu bixiyaa sunnaha yidhahdeen shaaficiyadu laba gooray sheegeen marka labaad waaba waajibayna inuu siibo haddaan faraatigu faraati weyn oo boorku hoostiisa galayo ahayn waa ee meesha ku dheganyi ila meesha in boor gaaraada rabaa waa waajib in la bixiyo waladii shayga yubdilu burinaya atayamuma booraysiga alaaatu ashaa shayaalo saddexa weeye booraysiga waxyaalaha buriyaa waa saddex shay waladii shayga yubdilu burinaya atayamuma booraysiga alaaatu ashaa shayaalo saddexa weeye saddex shay ayaa buriya maa ka bedelo maa shay ayaa buriya abdalal wuduu'a weysaqaadka buriya waxaa dhigi kartaa axaduhaa mubtada soo qadaro maadana khabar ka dhig axaduhaa saddexdii mid ka mida maakii weeye abdala buriyey alwuduu'a weysaqaadka wixii weysaqaadka buriyey oo lixda shay ahaa ayaguna waa burinayaan tayamumka labo wahaani ka labeeyaa ru'yatulmaa wa ru'yatulmaa'i wahaani midka labeeyoo buriya tayamumka ru'yatulmaa'i waa biyo la arkidood fii hayri waqti salaa salaada waqtigeeda kayrkeed biyihii la arko macnaha qofkii waa tayamumay waa booraysa salaadii intuusan gelin uu biyihii arkay salaaddii intuusan gelin uu biyihii arkay laakiin waa inaad xasuusataa qofkii u booraystay biyo weyn waaye qofkaas ilaa waxa loo booraysanaya labay ahaayeen biyihii oo la waayey iyo isticmaalkoodii oo suurtogeli waayey soo maahan marka waa qofkii awal u booraystay biyo la-aan oo biyo weyto u booraystay markuu booraystay intuusan salaada gelin hadduu arko waa burtay tayamumka maxaa yeelay alxukmu yaduuru maca alcilla xukunku cilladu la wareega marka haddii biyo la-aan loo booraystay oo ay banayday biyo la-aantii meesha waa ka baxday khalaas laakiin qofka awal u booraystay haddee cillo kale biyahaba awal waa agyiila waa isticmaali waaye biyo uu arkay waxba ka bedeli maayaan ila awalba agtiisa waa yiilan biyuhu maxaa soo haray waxaa lagu yidhi fii kayri waqti salaa fi salaa hadduu ku dhex arka ka warran isagoo salaadii ku jira uu biyihii arka biyola'aan u booraystay salaadii waa xirta maruu laba ragca maraa waxaa dad biyo wadaa yimid waxay yidhahdeen shaaficiyadu labaa loo kala qaada ilaa waxay qabeenaan nidhi qofka booraysta qofna waa soo celi doonaa salaadaas qofna ma soo celinayo soo maaha labaa loo kala qaadaa yidhahdeen markaas qofkii salaada inuu soo celiya laga rabay qofku inuu yahay iyo inuu yahay kii aan laga rabin kan laga rabay inuu soo celiya muxuu ahaa qof oo biyola-aan u booraystay meesha uu ku booraysanayana biyuhu qaalib ka yihiin ee si naadira unbaa biyaha lagu waayo kaas inuu soo celiyaa laga rabaa hadhow marka biyo la helo kaasoo kale waxay dhahdeen salaadda isagoo ku dhex jira hadduu arko biyo waa ka burtay salaaddu maxaylxay macnaahoo leedahay mar walba waa la soo celin lahay biyihii haddaa la arkay waa ay ka burtay inta weysaystuu tukaa qofna wuxuu ahaa qofaan soo celintu waajib ku ahayn oo muxuu ahaa meel biyuhu naadirba ku yihiin uu ku tukanayo kaas biyaha uu arkay kama burinayo salaaddiisa maxaa yeelay salaadan uu tukanaya waa ka ridee faradka sidaasay u kala qaadeen hadduu biyihii arko asagoo salaada ku dhex jira labadaasaa loo kala qaado waridatu wahaali nuuca saddexeeya oo burinaya tayamumka alriddatu waa islaamka bixidii nacuudu billaahi minha qofkii hadduu isagoo booraystay islaamka ka baxoo ridoobo waa ka buray hadduu isla markii soo laabto isla markiiuu soo laabto waa khalaas uma dhowrna waa dahaarad daciifaa leyd laakiin isagoo weyse qaba hadduu ka baxo islaamka haddana soo laabto waxay yidhahdeen waa u dhowranta tii hore xaylatan waa daciif saasay yidhaahdeen saasay yidhahdeen wa saaxibuuljabaa'iri kadabyaalka qofkii u saaxiibka ahaa yamsaxu waa masaxa calayhaa cala aljabaa'iri kadabyaalka wayatayamamu waana booraysanaa wa yusallii waana tukanaa walaa icaadata calayhi soo celinna korkiisa ma ahaanin in kaana hadduu yahay wadacahaa jabaa'irta mid saaray calaa duhrin dahaaro korkeed wa saaxibuuljabaa'iri qofka kabadku sare kabaa saaran xibinaa dhibka gaar ama waa jabay ama waa dhaawacmay waa la kabay qoryaa la saaray jeestaa la mariyey faashadaa lagu duray waa isku mid meeshii dhaawac aheda wax lagu xiray qofka marka dhaawacu ku yaallo oo xibnihii weysaqaadka kaga yaallo labaa loo qaybiya marka hore labaa loo qaybiya xibnihii weysaqaadkaa dhaawac uga yaal inay wax saaran yihiin iyo inaan wax saarnayn labadaasaa loo qaybiya labadaasaa loo qaybiya meesha dhaawacu ku yaalla inay wax saaran yihiin oy daboolan tahay iyo inaysan waxba saarnayn labadaasa loo qaybiya haddii aan waxba saarnayn waana xibintii laga weysaysa lahaa mana la mayri karo laba shay bisa laga rabaa xibnaha inta caafimaadka qabto waa inuu mayraa xataa xibintan dhaawaca qaybaha mayrmi kara waa inuu ka mayraa waana inuu booraystaa wuxuuna booraysanaa xibinta dhaawaca waqtigii la mayri jiray markuu mara oo booraysiga iyo way isdhex gelayaan maalan gacantan midigtaa dhaawac uga yaalla qayb ka mida markuu soo sandaarsaday oo luqluqday oo wejigii mayray oo gacanta midigtaa uu maraa uu inta mayrmayda ka mayra kadibna inta wejigii qalaya labada calacalooduu booraysana kadibuu bidixdii mayra kadibuu madax masaxa way isdhexgelayaan marka wey marka isaga booraysi iyo xibnaha inta mayrmaydu mayra wax kalean lagama rabo qofkaasu waa nuucaas qofkaasu waa nuucaas haddii kab saaran yahay oo meeshii kabaa saaran ama faashadaa saaran ama jeestaa saaran waa isku mida saddex shayaa laga rabaa kii hore labaa laga rabay kan saddexaa laga raba xibnaha inta mayrmayda waa inuu mayro meesha kabku saaran yahayna waa in gacantoo qoyan uu mariyo masaxo waana inuu booraysto saasuu ku tukana saddexdaasaa laga raba wuxuuna booraysanaa xidhinta jiran waktigii la mayri jiray sidii tii hore aan ku miaalina waxaa soo haray ma soo celinaa mase ma soo celinayo shanaa loo qaybiyaa saddex goorna waa soo celinaa laba marna ma soo celinayo shanaa loo qaybiyaa shanaa loo qaybiyaaho saddex goof waa soo celine salaadii waa shaaficiyadu siday yidhaahdeen laba marna ma soo celinaayo kow haddii kabku uu saaran yahay xibnihii booraysiga mid ka mida xibnihii laga booraysan jira waa soo ogaan waa wejiga iyo labadaas calacalo haddii xibnihii laga dooraysa jiray mid ka mid ah ama qayb ka mid ah kabkuu saaran yahay ama faashadu waa soo celinaya kala qaad ma leh isagoo daahira inuu kabka la saaray iyo inaan la saarin xaggaas iska dhig tan labaad xibnihii boraysiga ma saarna laakiin meel caafimaad qabta meel caafimaad qabta oo ka weyn inta kabka celinayda a kabku saaran yahay maalan wuxuu ka jabay meeshaas dhudhunka dhexdiisa waxaa loo ogolaa meesha jaban iyo qadar caafimaad qabtoo kabka celida aa loo ogolaa in la daboolo qadar ka badanaa la daboolay marka qadarkii kabka celinayey in ka badanoo loo baahnaynaa la daboolay waa soo celinaya mana la kala qaadayo markii kabka la saaraayey ma weyse qabay oo ma daahir ahaa mase daahir ma ahayn maba la kala qaadayo maadaama qadar ka badan la daboolay kan saddexaad qadarkii loo baahnaa keliyaha la daboolay meeshaan caafimaadka qabta intii kabka celi laheed bisa laga daboolay wax kale laguma darin intii kabka celi laheed keliyaha la daboolay laakiin waxuu kabkaan la saaray isagoon daahir ahayn isagoon daahirayna waxaa loola jeeda ama isagoon weyse qabin ama qubays waajib ku yahay saasaa loola jeeda ayadana waa la soo celina saddexdaas waa la soo celina laba goor salaaduu tukaday soo celinmaa meel caafimaad qabta maba la daboolinba ha yarata badnaatay markaas ma la soo celinayo kabka ama hala saara isagoo daahir ama yala saari tan labaad qadarkii loo baahnaa oo kabka celi lahaa meeshii jabneed iyo qadar caafimaad qabta oo kabka celinaayaa la daboolay waxaana kabka la saaray isagoo daahira oo waxaa loola jeedaa isagoo daahira ayadoo weesa u dhowrantahay qubaysaduusan waajib ku ahayn macnaha xadaul akbar iyo xadaul asqar isagoo ka suulay oo aan ku sugnaynoo dahaaro kaamila ku sugan oo xada abara iyo xada asqara labadaba aan lagu lahayn ayaa la saaray labadaas ma la soo celin marka waa hantaas hantii haddaan mar kale ku celino waxaan nidhi haddii xibnihii tayamumka kabku saaran yahay waa la soo celina ama dahaaraha lagu saramaya lagu saari haddii qadarka caafimaadka qaba oo la daboolay uu ka badan yahay intii loo baahnaa ka badan hadduu yahayna waa la soo celina ama dahaaraha lagu saramaya dahaara lagu saari haddii qadarka caafimaad qabtoo la daboolay uu yahay qadarkii kabka celi laha oo kali ah dahaara la-aanna lagu saarayna waa la soo celina saddexdaasaa la soo celinahay laba goorna la soo celinma haddaanba qadar caafimaad qabo la dabooli jirinba intii jiraneed keliyaha daboolan iyo qadarkii loo baahnaa keliyaha la daboolay calaa dahaarana lagu daboolay marka waa hantaas waa shantaas wuxuu yidhi maatinka wa saaxibuuljabaa'iri kababyaalka qofka u saaxiibkaa yamsaxu waa masaxa calayhaa cala aljabaa'iri kababyaalka oo gacantoo qoyanuu korka ka marina kabka wayatayamamu waana booraysana ee wayaqsilu saxiixa meesha ku jirta qadarka saxiixana waa mayra taas waa waajib qadarka saxiixana waa mayra waa laga maarmaan wa yusalli waana tukanaa walaa icaadata calayh wax soo celina korkiisa ma ahani waa goorma waa in kaana hadduu yahay wadacahaa jababyaalka mid saaray jabaa'irta waa kababyaalka mid saaray calaa duhurin dahaaro korkeed dahaaro kaamilah loola jeeda oo xadaul akbar iyo xadaul asqar labadaba uu daahir ka yahay saasaa loola jeeda laakiin tafsiilkeeda waa arag wayatayamamu waa u booraysanaa likulli fariidatin salaad kastoo farad hadduu duhur u booraysto ayadoon ka jabin haddii la gaaro casir tii hore kuma tukan karo ee haddana waa u booraysana marka fiiri haddaysan ka jabin weesaqaadkii ku laabama maalan fiiri qofkaanu haddii awal uu jiro u booraysanayay xibnaha qayb ka mid ahaa jiro intii kale waa mayra korkana biyo qoyan waa ka marsha waana booraysta salaaddii horuu ku tukaday mid kaloo farad ahaa la gaaray kamana jabin booraysiga keliyuu soo celina mayridii soo celima laakiin borays keliyuu soo celi lakin hadday ka jabtay wixii o dhan waynu soo celiy laakiin haddaysan ka jabin booraysigii keliyuhu soo celina ee soo celima mayridii xibnaha la mayray xibnihi waa u mayrayihi wayatayamama waa u booraysana likulli fariidatin mas'aladaas jumhuurtu sidaasay u mareen salaad kastoo farada in u booraysana qof oon mid mid lagu dhowro karin xadiis marfuuca looma hayo laakiin cabdullaahi bni cumar ibnu khadaab sanad saxiixay ugu sugan tahay inuu yidhi wayatayamamu likulli fariida wain lam yuxdi bayhaqi wuuna saxiixiya sanadku waa saxiix salaad kastoo farada waa u booraysanaa cabdullaahi bni cumar ibnu khadaab saasaa ka sugan lamana hayaa la yidhi waaxid saxaabada ka mid oo qowlkaas qowl khilaafsan laga hayaa ma jiro lamana hayo waaxid saxaabada ka mid oo khilaafay marka wa axsanu maa yustadel wax loo dariishado wax u wanaagsan wey mar haddaan wax khilaafsan lahayn laa xadiis marfuuca walaa mid mawquufa lama hayo jumhuurta selafkuna saasay mareen culummo khilaaftana waa badan yihiinoo waa jiraan wayatayamamu waa u booraysanaa likulli fariidatin sidaana marka ixtiyaadku ku jiraa maadaama qowlkaa saxaabiga loo hayo saxaabi kaloo mukhaalifan aan lahayn wa yusallii wuxuu ku tukanaa bitayamumin waaxidin hal tayamum maa shaa intuu doono min anawaafili sunooyina markuu boraysa intuu rabu sunooyin ku tukaa sunooyinka xoogaa waa la fududaynaa sababtu waxay tahay haddii la yidhaha sunooyinku waa badan yihiin mid kastaa loo booraysto waa laga caajisa allahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed